halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a da waad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan waa aruurnimo aan ku bilaaba ee axad ah oo bisha nofembarna ay tahay toban sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka iyo toddobiyo tobanka mitrban idaacaddana subaxnimona wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doonaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda ku maqli doontaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee waxaa ka mid ah warbixin aanu idinka diyaarinay weerarada maraykanka ka fuliya soomaaliya iyo dadka shacabka ah ee ku waxyeelooba xeerarka caalamiga ahi maxay ka qabaan
in the fight against Al Shabaab, the U.S. has to support the recognized government of Somalia.
xeerarka dagaalka ee in la dhowro inay tahay waxay isugu jiraan arrimo siyaasadeed iyo kuwa sharciba sidoo kale waxa aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee gargaarka la gaarsiinayo magaalada beledweyne waxaa kale oo aannu idiin haynaa waraysi ku saabsan ganacsiga ay dadka soomaaliyeed ee qurba joogta ahi ka fuliyaan marka ay guryo noqdaan dalkii marka horese dhegeystayaal waxaynu ku bilaabaynaa warkii dunida ra-iisul wasaaraha jarmalka ayaa ka qayb gashay dhowr munaasabadood oo lagu maamuusayay sanad guuradii soddonaad ee ka soo wareegtay maalintii la dumiyey derbigii baarliin ee magaalada u kala qaybin jiray bari iyo galbeedka xilligii uu socday dagaalkii qabooba mrs merkel oo ku kortay jarmalka shuuciga ahaa ee bari ayaa sheegtay in gidaarkii meesha ka baxay lagana bartay in gidaar kasta oo dadka kala qaybiya ama xorriyadda hadalka xakameeya ballac kasta amaba dharar kasta oo uu leegyahay la dumin karo hogaamiyeyaasha dalalka poland hungary slovakiya iyo jamhuuriyadda jek ayaa iyaguna ku sugnaa munaasabadaasi oo lagu qabtay goob uu ku yaallo wax yar oo gidaarkaasi xasuus ahaan looga reebay madaxdan ayaa u baxdhigay haraagii labada magaalo kala qaybin jiray muddo soddon sannadood ku dhow madaxweynaha jarmalka frank valter stima ayaa bogaadiyey dadkii abaaburidii badbaxyadii dimuqraadiyadda lagu taageerayay ee xilligaasi ee ka dhacay dalalkii hoos iman jiray shuuciga ruushka madaxweynihii hore ee maraykanka ronald reagan ayaa khudbadu ka jeediyey goobtaasi caanka ah sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo siddeetankii waxa uu ugu baaqay madaxweynihii ruushka ee xilligaasi mikhail gorbajof inuu gidaarkaasi dumiyo boqolaal wadaadada hinduuga singaha ah ee laga tirada badan yahay ayaa waxa ay kasoo gudbeen eerboodka caalamiga ah ee bakistan ayagoo markaasi aanan wadanin wax fiisa ah ama dalku gala arrinkaasi ayaa waxa uu dhacay waqti ku suman haatan toddobaatan iyo laba sano kadib markii sidanoo kale hore ee u dhacda ayagoo markaasi rabeyna inay soo booqdaan goobtooda ay caabudaan dadyooga haysta diinta singaha iskaashigii horey u jiray ee lagu fududeyn jiro xujeedan inay ka kala gudbaan labada dal ayaa hakad uu ku yimid kadib markii xaaladda xiriirka ah uu sii xumaaday ee u dhexeeya labada wadan ee bakistan iyo indiya sababa la xiriira kashmiirta lagu murusan yahay awgeed labada dal ayaa waxa ay sheegtaan in ayagu ay kala maamulaan qayb ahaan deegaanada himalayan laakiinse waxaa dal kastaba uu aaminsan yahay inuu asaga leeyahay milkiyadiisa xujeeda singaha ee hindiya ayaa waxaa ku jira saraakiil sarsare oo siyaasiyiina iyo rag ka tirsan dowladda dalkaasi waxaana la sheegay inay kasoo tallaabeen xuduudda afar dhibic hal kilomitir ah ee dhagaxa dhowaantan la dhigay halkaasi si labada dhinac ay u kala badbaadaan
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o da idinkoo dhegeysanaya idaacaddeenii aroornimo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxa uu soo socday tobankii sannadood ee ugu dambeeyey duqaymaha ka dhanka ah xoog kooxda al-shabaab iyo isis waxa ay xoogeysteen intii uu madaxweyne donald trump xafiiska yimi sidii hore uu aqalka cadba sheegay toddobaadkan hay-adda haddaba xuquuqda aadanaha u dooday ee amnesty international ayaa sheegtay in dad shacab ah ay wax ku noqdeen duulaanada ka dhanka ah al-shabaab ee duqaynta maraykanka u badan haddaba maraykanka ma jebinaya qawaaniinta caalamiga ahayd ee dagaalka argagixisada haddii ay taasi jirtana sidee ayay uga jawaabayaan su-aalahaasi iyo kuwo kale ayay sahre cabdi axmed waxa ay weydiisay brofesor william reno oo bare ka ah jaamacadda north western university ee magaalada chicago warbixin ayaanay ka diyaarisay kooxda al-shabaab ayaa waxa ay la nooshahay dad badan oo rayid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya deegaanada ay dagaalada ka wadaan bartilmaameedyada ka dhanka ayaga waxa ay saamaysaa dad rayid ah oo guryahooda jooga oo ayagoo aan waxba galabsanin ay qabsato gantaalada loogu talagalay iyaga maraykanka ayaa duqaymaha iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ay wadaan waxa ay laba jibaartay dowladda maraykanka intii madaxweyne donald trump uu xafiiska yimid waxaana si guud iyo mid gaar ahba ay saameyn ugu yeelatay dad badan oo xoolo dhaqato ah iyo kuwa beeraley ah oo ku dhaqan gobollada koonfurta soomaaliya sida dhowaantan ay warisay hay-adda xuquuqda aadanaha amnesty international waxaa hay-addu ay wareysatay qaar ka mid a dadkii waxyeelada ay soo gaartay ehelkooda gaar ahaana kuwii al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin duqaymaha lala egtay waxaa jira xeerar caalami ah oo laga doonaya in dowladda maraykanka ay ilaaliso si dadka shacabka aysan waxba ugu noqonin duqaymahooda ka dhanka al-shabaab haddaba maxay yihiin xeerarka caalamiga ah brofesor william reno waxa uu bare ka yahay jaamacadda north western university ee magaalada chicago waxa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xeerarkaasi muhiimka ay tahay in la ilaaliyo
in the fight against al-shabaab the u s has to support the recognized government of somalia xeerarka dagaalka ee in la dhowro inay tahay waxay isugu jiraan arrimo siyaasadeed iyo kuwo sharciba kuwa siyaasadda ah ayaa in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ay dowladda maraykanku ka taageerto dowladda soomaaliya ee la aqoonsan yahay waxaana saa u samaynaysaa inay dowladda soomaaliya noqoto mid awood u yeelan karta inay isdifaacdo mustaqbalka dambe kuwa sharciga ah ee qawaaniinta caalamiga ah ayaa ah in maraykanka ay yareeyaan waxyeelada shacabka
brofesor reno mar kale waxa aan weydiiyey marka laga hadlayo waxyeeladaasi dadka shacabka soo gaaraysa sidee ayay maraykanka ku xaqiijin karaan bartilmaameedyadooda saxda ah maadaama ay duqaymahooda ay samaynayaan ay yihiin kuwo cirka un ay ka soo tuurayaan
um, that there can be unintentional killing of, of non-combatant. Um, but, but what it prohibits is sida tani loo samayn karo ayaa ah in la helo xogo iyo macluumaad fiican oo ah yaa horta lala dagaalamaya waana in intaasi ay noqotaa mid sugan oo xaqiiqo ah xeerarka caalamiga ah waa yaqiinsan yahay inay jiri karto waxyeelo dad shacab ah oo aan dagaal ku jirin inay dhacdo si aan ka sahayn laakiinse waxa uu xeerku diidayaa in si ulakac ah loo dilo qof aan dagaal kugula jirin oo shacab ah sida brofesor rinoba uu sheegay awoodda al-shabaab oo muddo ku siman toban sano ay waday dagaalka ka dhanka ah dowladda maraykanka weli waxay u muuqataa inaan la wiiqin dowladda maraykankuna ma soo afjarayso weerarada ka dhanka al-shabaab sida uu leeyahay inta ay ku gabaadsanayaan gobollada soomaaliya haddaba haddii howlgalladu ay sii socdaan dadka shacabka ah waxyeelada soo gaarayso sidee ayay dowladda maraykanka u maaraynaysaa arrimahaasi
Uh, different political actors have targeted their rivals by telling, yeah, by giving false information to the U.S. that these people are really.
mararka qaarkood waxa ay helaan warar lagu marin habaaminaya maraykanka hore waxa u dhacay kiis ahaa in maraykanka koox siyaasadeed koox kale oo ay ku kacsan tahay siiyeen warar been ahaa oo ahaa kooxdan waa al-shabaab marka khaladkaasi inay xaqiijin waayeen maraykanka waa khaladkooda haddii ay taasi oo kale ay dhacdo waa inay dhahaan arrinkan waxa ay u dhacday si uun ulakac ahayn oo waan khaldannay laakiinse dhibaatadu waxa ay tahay mar kasta oo uu sii dheeraado dagaalka uu maraykanku kula jira al-shabaab waxa badanaya dadka shacabka ah ee wax ku noqonaya waayo dad shacab ah ayay kooxdu ku dhex dhuumanaysaa kooxda al-shabaab ayaa dhul ballaaran oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku sugan waxaa jira gobollo koonfurta soomaaliya ah oo qaarkood dhul beereed iyo wax soo saarba leh oo kooxda al-shabaab gacanta ku wada hayaan sida gobolka jubbada dhexe oo guud guud ahaanba tobankii sano ugu dambeysay ay kooxdu haysato sidoo kale waxaa jira degmooyin ka mida gobolka jubbada hoose deegaano ka mida gobolka gedo shabeellaha hoose baa iyo bokool iyo dhul kale oo kooxda al-shabaab ay isaga kala gooshto oo qaarkood tuulooyinka ku yaalla ay adag tahay in dadka kale ay si rasmiya u maraan ayadoo meelahaasi intooda badanna ay yihiin dhaqaalaha la filayo in kooxda ay weli ku sii nooshahay oo ay ku sii dagaalamayso sahre cabdi axmed oo warbixintaasi isku soo dubariday aad ayay u mahadsan tahay
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal sannadihii ugu dambeeyey qurbajoog badan oo soomaali ah ayaa ku guryo noqday deegaanadii ay ka soo jeedeen oo ay ka hirgeliyeen ganacsi gabdhaha ayaa kaalin muuqata kaga jira qurbajoogtaasi muna maxamed magan oo london ka guurtay kuna kortay sweden waa hooyo soomaaliyeed oo da'yar waxay haysataa laba caruura waxayna hargeysa ka hirgelisay shirkad la yidhaahdo rian organis waxa ayna shaqaalaysiisay wiilal iyo gabdho badan oo iyagu dhalinyaro ah oo hooyooyin iyo dhallinyaroba isugu jira haddaba badeecadaha shirkadan waxaa laga sameeyaa dhir ka baxday dalka gudihiisa muno haatan waxay sweden ayay ku sugan tahay cabdixaafid cawl ismaaciil ayaana uga warantay shirkadan waxayna waxaa markii hore ku dhaliyay aragtideedan walaala shirkadan rayan organics runtii waxay igu kaliftay horta waxaan arkay baahida wadankii ka jirta xagga shaqa abuurka markay dumarka tahay wadanka anigu waxaan ku noqday two thousand fourteenkii markaan wadankii tagay baan arkay baahi badan inay ka jirto horta xagga dumarka shaqa shaqa abuur inaa loo sameeyo iyo dhaqaalaha wadankooda loo baahanya qof waliba dhankiisa inuu ka galo wuxuu kusoo kordhin karayo uu kusoo kordhiyo marka waxaa igu dhaliyay un inaan dee cilmigaygi iyo waxaan yurub aan ka faa'iidayna wadankii aan kula noqdo oon wadankii wax kusoo kordhiyo marka researchkii markaan sameeyeen arkay waxaan qaban karayo anigoo educationkayga iyo tacliintaan xaggan ku bartay isticmaalaya ayaan arkay dhirta wadanka ka baxda faa'iido fara badan leh dabeedna research baan sameeyey waxaan arkay productska wadanka yaala inay yihiin products aan faa'iido lahayn oo qualitygoodana aada daciifiyey badankana china laga keeno marka taas baa keentay inaan fikirka aan go-aansado muna waxaad ii sheegtay ka hor intaynaan interviewga bilaabin inaad adigu sweden aad deganaa jirtay kadib aad ingiriiska u guurtay guri aad leedahay aada iibisay oo london ku yaala kadibna aad dee dalkii u guurtay caadiyan way adag tahay qofku inuu go-aan kaa qaato oo dee waynu ognahay nolosha yurub taalla markaa gurigaagii iibi oo guur oo wadankii wax ka samee dad badan inay ku adkaataa laga yaabaa si adiga kugu fududaatay wallahi waxaan u maleeya qof waliba horta waa siduu iskaga dhigo aniga go-aan ii fudud ma ahayn un deg deg aan ku gaadhay waxaa go-aanan ka fiirsaday saa sheegtana walaalo yurub aan ku koray markii dambena ingiriiskaan iska deganaa ka shaqaysanayay shaqo fiican baan iska haysta xagga real statekan ka shaqaynayay marka markaan wadankii tegay aan arkay inaan wax qaban karayo anigu wax kusoo kordhin karayo ayaan go-aansaday aqaladan london ku lahaa mid ahaan inaan iibiyo saan u isticmaalo onan amaah u qaadan oon mashiinadan u baahnaan ku iibsan karo marka i think waa dadaalu qof samayn karayo go-aanka qofkunbay ku xirantahay shaksiyadiisa waa tahay waxaad ii sheegtay dhirta dalkii ka baxday inaad isticmaasho marar badanna waxaaba laga qabt laga cawdaa iminka in xaalufin dhinacii dhirta lagu sameeyo marka idinku dhirteebaa isticmaashaan dhirta maxaa ka samaysaan bal ii faahfaahi walaalo dhirtaan annagu waanu beernay oo beer baanu noo gaara baanu ku beernaa marka waxaanu beernay dhir geed la yidhaahdo moringa waxaa kaloonu beernay dacartii oonu iyadana meel gaara aanu xidhnay marka dhirtan aanu beerno dhami waa dhir aanu iska hubsanay waxaan waxaana noo shaqeeyay shaqaale cilmi u leh oo ku takhasusay dhirta beeritaankeeda marka geedkan morinyahan iminka kuu sheegayo waa geed aada u faa'iido badan oo runtii ay ahayd dadka inaan baro ay horta markii hore aniga iga ahayd waayo cudurro fara badan baa waddanka imika inagu cusub saad og tahay sida cudurkan cancerka dhiikarka macaanka cudurro fara badan ina soomaalida hiddo u lahaan jirin ayaa hadda baryahan dambe aada inoogu soo batay sababta keentayna waxa weeyaan dietkan iyo xun ama cuntada iyo xun xagga environmentkun la daryeelayn iyo maxay toole dadku inay isticmaalaan dawooyin aan tayo lahayn marka waxaan rabay dadku xaggii naturalka hee daawowka awow la isticmaali jiro horta inaan lagu soo noqdin dadka dhirtii aan baro geedkan murunyihiina waa geed deegaanka soomaalida degaan oo dhan ka baxa laakiin dadku aanay aqoon u lahayn markaa sababtaas baan geedka u beeray waana geed fudud sida loo beero sagaal bilood gudahood buu ku baxaa marka geedka waanu beernay bowder baanu ka samaynay oo maxay tole dadka farmasiyada aanu dhigno farmasiyada laga iibsado kaasay faa'iidadiisa tahay inuu dhiikarka macaanka immune systemku boostu siiyo waxyaabo fara badan bay faa'iidadiisa tahay oo waxaa ku badan vitamin a-ga c-ga sink magnesium iyo vitamina fara badan oona halkan kusoo koobi karayn marka kaasi waa bowderka ha hay maxaa kale markaa aad ka- ka samaysaan dhirta ha geedka murinyaha waxaa kaloonu ka sameynay geedka waxaa ka baxa iniyo ama sida wax lowsoo kala kaas waxaanu kasoo shiidnaa saliid baanu kasoo saarnaa saliid timaha la marsada iyo wejigaba oo nafaqaysa timaha waa hagaag eh, muna eh, dad badani waxa ay isweydiin karaan eh, dee marka dhirtii wax laga samaynayo waxa loo baahan yahay m- in la miisaamo in la helo dhakhaatiir waxaan ku takhasustay maadaama farmasiya la geynayo marka eh, dadkaas a- aqoontaa leh himeed la shaqeeyaan ha walaal dadkaas wayna la shaqeeyaan aniga laftirkayga waxaan bartay biomedical science and nutrition ayaan digrigaygii bartay marka ma ahayn waxaan magaranaysaa iskaga dhaqaaqay in waxayd waxaan cilmi u lahaa marka shaqaalaha kalena la shaqeeyaan waa shaqaale iyagu laftirkooda xagga nutritionka iyo science-kaba ku takhasusay gabdho oo badan iyo wiilal eh, dhalinyaro ah iyo weliba hooyooyin ayaad eh, ii sheegtay inaad shaqaalaysiisay way badan yihiin ayaad igu tiri Eh, dowladda wax taageera ma ka heshaan walaal horta mar walba horta sh- een sh- shirkadan aniga iskayga u aasaasay dowladana mar walba dhiirigelin iyo waxa haddaan u baahdo xagga documentationka ama waraaqaan uga baahdo mar walba way garab taagnayn dowladda somaliland een xagga dhaqaale markay noqoto waa dhaqaale dhankaygawna oo dee ma jirto een, eh, bangi wadankiya ama dowladan lacag Mhm.
weydiisatay ma jirto laakiin wixii caawimaan u baahanay mar walba dowladda wa somaliland way garab taagantay xagga hay-adaha een, maxay tolay program ba halkan sweden ka jiray beri hore aan ka qayb galay oo la yidhahdo somalia swedish diaspora oo hay-ad forum si la yidhahda ay samaysay ama s s b b loo soo gaabiyey And wax ma garanaysaa dhaqaalo fiican mayna siinin laakiinse wax yaroo ma garanaysaa dhiirigelina dadkeenan tusaale u noqono inay ku dhiiradaan wadankiina ku noqdaan ayuunba iyagana ka ahay laakiinse dhaqaalo kaloo meel kale iga soo galaa ma jiro waata caqabadaha ugu weyn ay haysana taas waxa weeyaan waayo shirkada waan ogeyna ballaadhan karayso meel weyn aan gaadhsiin karayo laakiin investmentkii somalia investorska runtii fiican inay garab galaan markay arkaan kambaniyo yararo saas usoo kacaya
ganacsato muno maxamed magan ayay ahayd taasi oo london ka guurtay islamarkaasina ganacsi ka hirgelisay magaalada hargeysa khadka telefoonka sweden waxay ugu warramaysay wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil weli washington ayaad nagala socotaan
ku dhowaad labaatan kun oo qoys oo ay saameeyeen biyihii ku fatahay webiga shabeelle ka fatahay ee magaalada beledweyne waxyeeleeya ee wax la gaadhsiiyey kaalmooyin ay keeneen shirkadaha ganacsi iyo dadka soomaaliyeed ee gudaha i- dalka iyo dibaddaba dhaqaale laga soo ururiyey waxaa dadka helay ee kaalmooyinka ay sheegeen haddaba inay weli haysato hooyla-aan inkastoo xagga cuntada laga gargaaray waxaa isla shalay magaaladaasi beledweyne booqday safiirada turkiga iyo qatar warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa noo soo diray wariyaha iyaga xuseen xasan dhaqane
dad lagu qiyaasay ilaa labaatan kun oo qoys ayaa siyaabooyin kala duduwan uga faa'iidaystay deeq raashin u badan oo ka timid shirkadaha ganacsiga iyo lacago ay iska soo ururiyeen soomaalida gudaha iyo kuwa dalka dibaddiisa jooga
alxamdulilah waxay walaalka soomaaliyeed soo dhiibi aad iyo aad u mahadsanyihin waana soo gaareen waxayna kam- ka- ah, kumbaletayn ugu soo gaareen Maxa- waxaan qaatay loor bariisa loor sokore ah, laba caagoo saliida kartoon baastaa Ee, ra- raashiin waa helnay haaf bur eh, haaf bariis eh caag saliida waan helnay alxamdulilah laakiin ilka haddana haysta waxaa ugu weyn guriga aan ku noqon karin oo qaybo duntay musqush way naga duntay meel bannaan aan weli aan fadhinaa bac hoostaan ku jirnaa waxaan u baahannahay waxaa ugu weyn guryihii oo hadda naga dusan musqulihii oo dumay inta nasiibka u yeelatay dadka qaar ayaa helay deeqo lacageed oo loogu talagalay in ay iidaan ka dhigtaan maadaama ay heleen cunto ku filan ugu yaraan labada bilood ee soo socota dhallinyaro isxilqaantay ayaa xaafadda ceel jaalle waxa ay ka fureen xarun lagu quudiyo dad u badan haween caruur iyo waayeel waxaa ka faa'iidaysan doono qoysas gaaraya ilaa boqol qoys oo barakacyaa leh oo aan oo aan eh, ugu talagalnay eh, dadka ugu liita eh, howsha eh, dhibanayaasha eh, eh, xaaladda adag ku jiro eh, inaan waxaa kula qaybsanno ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ilaa saddex xarumood oo bukaanadu ay dawo lacag la-aana ka helaan waxa uu ka furay deegaanka loo barakacay ee ceel jaalle iyo qeybo ka mid ah magaalada beledweyne ilaa hadda maalin walba xarumaheena waxay qaabilaan laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol oo qof oo u badan caruur iyo haween aad ula tacaalaya cudurrada ku dhaca neefmareennada ama resbiratory infectionka skin diseaska ama cudurrada jirka ku dhaca iyo cudurrada ka dhasha elerjiga iyo waxyaabaha ka dhasha fatahaadda iyo roobabka iyo kulaylaha iswata ilaa hadda cudurrada outbrega ilaa hadda ma hayno laakiin waxaan aragnay keesas oo shuban aan saas u weyneyn ah oo shubannada caadiga ah waxaan kaloo aragnay keysas aan u malaynayno inay jadeeco yihiin ilaa haddana ma hubno waxaan la wadaagnay tiimka oo emerjensiga si ay noogu adkeeyaan inay tahay jadeeca in kale ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed wuxuu ku talagalay hawshan inuu muddo inta ay hawshan ka dhammaanaysa inay sii socoto ilaa ay dadka ay kaga noqonayaan guryahooda waxaa jira guddiyo kala gedisan oo u xil saaran taageerada dadka ay dhibaatadu soo gaartay haddaba marka laga soo gudbo baahida dhinaca cuntada ma jirtaa dhinacyo kale oo mudan in dadka beledweyne laga taageero mucaawanada raashiinka dabcan bini'aadamka mar walba biyaha iyo cabitaanka wuu u baahan yahay dad u baahan inay jiraan way dhici karta laakiin baahida ay wada qabaan oo kulligood wada taabanayso waa baahida xagga muxuu ahaay caafimaadka ee kaneecada oo aad dadka u dhibayso arrinta ugu muhiimsan waa taas marka laga soo tago arrintii ku saabsanayd in waddankan biyaha laga xiro oo iyada baahi weyn oo taagan mar walba ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
washington ayaad naga dhegaysanaysaan howlgalka dhana isis islamarkaasina heer caalami ah ayaa la sheegay oo ka socda bariga dhexe in lasii labanlaabi doono dadaalka la doonaya in kooxda lagu soo afjiro war-saxaafadeed ay soo wada saareen kooxda caalamiga ah ee howlgalkaasi wado ayaa waxay sheegeen inay doonayaan inay la wareegaan dhul horleh warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa magaalada qaahiro kasoo dira wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalanka kooxda isis ama daacisha ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan duqaynta maleeshiyaadka argagixisada si looga adkaado kooxda daacisha ee ka dagaalama inta badan dalalka carabta warmurtiyad uu soo saaray isbahaysiga caalamiga ee la dagaalama kooxda isis ama daacisha ayaa lagu sheegay in howlgallada uu wado isbahaysiga in loogu gol leeyahay ciribtirka haraadiga isis si loo baabi'iyo maleeshiyaadka iyo cidda maalgelisa kooxda daacisha isbahaysiga la dagaalanka argagixisada daacisha ee ku sugan koonfurta aasiya waxaa ka go-an sidii dalalka ku jira isbahaysiga suuragal looga dhigi lahaa ciribtirka maleeshiyaadka argagixisada ee weli ku dhumaalaysanaya dalalka qaar sida ciraaqa suuriya iyo dalal kale oo carabta ka mid ah ayaa lagu yidhi war ka soo baxay isbahaysiga la dagaalanka argagixisada ee uu hormuudka ka yahay dowladda maraykanka dhanka kale cornel mides b kakis afhayeen u hadlay isbahaysigan oo la hadlayay warfidyaanka ayaa ku nuuxnuuxsaday in maalin waliba xiriir ay la sameeyaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka argagixisada si looga hortago in isis ama daacisha ay dib u soo ceshato dhulalka horey looga qabsaday gaar ahaan dalalka ciraaqa iyo suuriya cornel miles b kaykisa ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in dowladaha qaybta ka ah howlgalka ka dhanka argagixisada ay kala hadlaan sidii looga hortegi lahaa in maleeshiyaadka argagixisada ay helaan tababaro iyo maalgelin iyo in ay qortaan askar cusub oo ku biiraya argagixisada afhayeenka u hadlay isbahaysiga caalamiga ee la dagaalama argagixisada ayaa carabka ku adkeeyey in isbahaysigani uu sii wadi doono duqaynta argagixisada si loo gaaro aragtida midaysan ee ah in caalamka laga suuliyo argagixisada daacisha ama isisa isbahaysiga caalamiga ee la dagaalanka argagixisada ayaa bil kasta howlgallo ka fuliya dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida carabta ama muslimka waxa uuna fuliyaa duqaymo ka dhan ah kooxaha argagixisada sida daacisha alqaacida al-shabaab iyo weliba kooxo kale oo mayal adag oo ka jira dalalka islaamka tallaabadani ayaa kusoo beegmaysaa xili isbahaysiga caalamiga ee hormuudka ay ka tahay dowladda maraykanka uu wiiqay awoodda argagixisada ka dagaalanta dalalka ciraaqa suuriya iyo soomaaliya xuseen saxnuuni v o a qaahira
habeen cusbaan saxnuunyaad ayuu mahadsan yahay imtana dhinacii heesaha gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnay haddii aynu eegno waa heestii hafar baad ku nooshahay iyo hee fanaanka daadayar waa maxamed axmed bakaal ciro
baad ku nooshahay hoos baad u soo degi codkaasi maxamed axmed bakaal ciro intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna subaxnimo waa anigoo sahre cabdi axmed iyo sidoo kale cabdixaafid cawil ismaaciil iyo ilyaas gabayaaho dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
See.